thing. Have a lovely day.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa subax talaado ah bisha sebteembarna waa afar iyo toban sanadka laba kun koob iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali dot com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo xalay magacaabay guddi baara kiiska ikraam tahliil faarax qoyska ikraam ayaa hase ahaatee ka hor yimid magacaabistaasi
annaga oo ah waalidiinta ikraam qaali maxamuud guhaad iyo doctor tahliil faarax axmed kuma qanacsanin mana aqbali doonno warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska ikraam tahliil
booliska somalilan oo xalay ku qabtay garoonka diyaaradaha ee cigaal ee magaalada hargeysa xayawaan si qarsoodi ah looga dhoofinayay xaggay maraysaa xaaladda brofesoor cabdiwahaab sheekh cabdisamad oo la la'yahay muddo toddobaad ku dhow qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo inoo hayo maxamed cabdi xasan sandheere
mahadsanid caashe ibraahim cashacuud xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sniintii shalay iska difaacay dhaleecin ka timid xubnaha koongareska dhegaysi la xidhiidhay ka soo bixidda ciidanka maraykanka ee dalka afghanistan mid ka mida xubnaha jamhuuriga ee koongareeska ku jira ayaa blinken ugu baaqay inuu isxasilo hadallo kulkululoo xubnaha inay isweydaarsadeen ayuu blinken difaacay go'aankii madaxweyne biden oo ciidanka kula soo baxay waxa uu sidoo kale iska diiday eedda ah in wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ay wax badan ka samayn kartay caawinta dadka maraykanka iyo kuwa reer afghanistan ee khatarta ku jiray si loo soo daadgureeyo blinken ayaa maamulkii hore trump ku eedeeyey qorsho la-aan waxa uu si isxigxigta u sheegay in madaxweyne donald trump uu wadaxaajood la xidhiira soo bixidda ciidanka uu la galay afghanistan waxaana uu intaasi ku daray in maamulka biden aanu doonaynin inuu wadaxaajood la galo taalibaan sababo la xidhiidha khatarta ka imanaysay kooxdan oo ah inay sii wado dilka ciidanka maraykanka ee afghanistan joogay dhinaca aasiya afrikana warar dhinaca diblomaasiyadda iyo amniga ah ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay inuu dhow yahay in la gaadho heshiis ku saabsan in calooshood u shaqaystayaal ruusha la geeyo dalka maali arrintan ayaa sii weynaynaysa baaxadda raadka uu ruushku ku leeyahay arrimaha amniga ee dalalka galbeedka afrika waxaanay kicisay cadho ka timid dalkii horey maali u gumaysan jiray oo ah dalka faransiiska faransiiska ayaa bilaabay socdaal dhinaca diblomaasiyadda ah si kooxda milatariga talada dalka maali hayse uga horjoogsado inay heshiiskan saxeexaan kaasoo ruushka u oggolaan doona in qandaraaslayaashiisa milatari ee gaarka loo leeyahay oo lagu magacaabo wagner group ay ka howlgalaan dalkaasi maali warkii caalamkuna waa nagayntaa
mahadsanid maxamed cabdi xasan halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington aan ku bilownay soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay guddi baarah kiiska ikraam tahliil faarax waxa uu magacaabay xeer ilaalinta iyo saddex xubnood oo ka imanaya ciidamada booliska militariga iyo nabad sugidda dhinaca kale qoyska gabadha maqan ayaa ka hor yimid tallaabada uu madaxweynaha qaaday iyaga oo ku eedeeyey in ay caraqaladaynayso dadaalka loogu jiro inay cadaalad helaan tan iyo wixii ka dambeeyey markii nisa qoraal ka soo baxay lagu sheegay in ikraam al-shabaab ay u gacan gashay oo ay dileen al-shabaabna ay iska fogeeyeen waxay arrintani yeelatay saameyn xooggan oo xitaa khilaaf dhex dhigtay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha siduu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdicasiis barrow
guddiga uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo u magacaabay baaritaanka kiiska gabadhii la waysanaa ee ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ikraan tahliil faarax ayaa waxa uu ka kooban yahay shan xubnood oo uu guddoomiye u yahay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waxaana sidoo kale ku jira xubno ay soo magacaabayaan taliyayaasha booliiska militariga iyo nabad sugidda sida warbaahinta uu sheegay cabdirashiid maxamed xaanshi oo ah hafayeenka madaxtooyada kii uu garwaaqsaday in kiiska sarkaalad ikraan tahliil uu yahay mid xasaasi ah oo u baahan in baaritaan hufan lagu sameeyo markii uu tixgeliyey in ay lagama maarmaan tahay in kiiska cadaalad laga gaaro lana helo baaritaan rasmiya waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu xeeriyey qodobadan soo socda waxaa la magacaabay guddi qaran oo kiiska baara oo ka kooban guddoomiyaha guddiga oo ah xeraalyaha guud ee qaranka guddoomiye ku-xigeenka guddiga oo ah xeraalyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo saddex xubnood oo ay soo kala magacaabayaan xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo xubin uu soo magacaabayo taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka kadib markii guddigaasi ka kooban shanta xubnood uu madaxweynaha soomaaliya magacaabay waxaa dhinaca kale shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho qaali maxamuud guhaad oo ah hooyada dhashay ikraan tahliil faarax waxayna si weyn u qaadacday tallaabada uu madaxweynuhu qaaday iyadoo dhinaca kale sheegtay in guddigan uu yahay mid jahwareer lagu abuurayo si loo marin habaabiyo kiiska gabadheeda iyo in qoyskeedu ay cadaalad helaan soomaaliyeed uga caddaynaynaa annaga oo ah waalidiinta ikraam qaali maxamuud guhaad iyo doctor tahliil faarax axmed kuma qanacsanin mana aqbali doono warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska ikraan tahliil waxaan ku qanacsannahay oo keliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwadeenna tallaabadan iyo tallaabooyinkii ka horreeyey ee uu madaxweynaha ku dallacsiinayay ama xilka cusub ugu magacaabayay dadkii lagu tuhmayey gabadheenna haddii uu madaxweynaha ka hor wareegi waaye joojinna waayo ishortaagidda is-hortaagitaanka in cadaalad loo helo gabadheenna waxaan u qaadanaynaa in madaxweynaha laftiisu uu bixiyey amarka lagu afduubay gabadheenna shanta xubnood ee uu madaxweynaha soomaaliya magacaabay ayaa waxaa ka mid noqonaya xubin ka imaanaysa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaana soo magacaabaya taliyaha hay-addaasi iyadoo ay xusid mudan tahay in laba taliye ay horay u kala magacaabeen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xildhibaan aamine maxamed cabdi oo ka mid ah baarlamanka aqalka hoose ee golaha shacabka ayaa tilmaantay in guddiga madaxweynuhu uu magacaabay aysan soo kordhin karayn wax natiijo ah marka loo eego kiisas hore oo guddiyo loo saaray kuwaasoo aan wax weyn ka soo bixin waxaan u aragnaa dee waa uun warqad marin habaabin ah iyo guddi marin habaabin ah intaba iyo in kiiska la wareejiyo oo indhaha dadkana laga wareejiyo oo horey u dhacday wax guddi loo saaray oo meel gaara waa la waayey afartii sanoo lasoo dhaafay qadiyad guddi loo saaray oo weli natiijo laga gaaray ma jirto xildhibaan aamina waxay sidoo kale su-aal gelisay cidda uu yahay taliyaha nabad sugidda ee soo magacaabaya xubinta guddigan ka tirsan ee nise ka imaanaysa xilli weli labada xafiis ee ugu sarraysa soomaaliya aysan arrintii hore uga dhexaysa ee nabad sugidda la xiriirtay wax heshiisa ka gaarin waxaa xitaa kaaga daran oo la yaab leh oo haddee ummadda soomaaliyeed iyo qof kastoo caqlileh uu isweydiinaya taliyaha nabad sugidda oo uu leeyahay xubinaa soo magacaabe taliyaha kee waay taliya uu asaga magacaabaa jiro oo ka mid ah tuumanayaashii dadkii la eedaysnaa oo ku eedaysnaa qofka maqan oo la la'yahay oo ikraan ah yani taliyahaas inuu dhaho war adaa dembiga lagu haystaahe qof dembigaada baaro adiga soo magacaabo soo dirso weligeed meelay ka dhacda ma jirto kiiska uu xalay madaxweyne farmaajo u magacaabay guddiga ayaa waxa uu yahay mid si weyn saameyn ugu yeeshay siyaasadda dalka iyo ra'yul caamka bulshada soomaaliyeed cabdicasiis barrow v o a muqdisho
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal ciidanka booliiska somalilan ayaa shalay galab ku qabtay garoonka diyaaradaha ee cigaal ee magaalada hargeysa xayawaanka harimacadka oo si qarsoodiya looga dhoofinayay garoonka iyadoo lagu qabtay nin u dhashay dalka masar warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cabdulle xayawaanka xamaaratada ah ee lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee cigaal ee magaalada hargeysa ayaa ciidanka boolisku caawa ku soo bandhigeen magaalada hargeysa iyagoo ku wareejiyey wasaaradda horumarinta deegaanka iyo remiyiga hoggaanka howlaha ee ciidamada booliska somalilan ibraahim cabdi xaaji ayaa sheegay in nin u dhashay waddanka masar lagu qabtay xayawaanka xamaaratada gaar ahaana nooca loo yaqaano caashabarida taasoo tiradooda uu ku sheegay laba boqol oo uu doonayay ninkaasi inuu si sharci darraa uga dhoofiyo garoonka diyaaradaha ee cigaal ummadda somalilan ama dadweynaha waxaannu ku wargelinaynaa in galabta garoonka diyaaradaha ee hargaysa lagu qabtay nin masaari ah oo halkaa ka dhoofayey shandad buuxda oo xayawaanka xamaaratada caashabarida loo yaqaana taasoo tirada lagu qiyaasay ilaa laba boqol oo xabbo xayawaankaas muddo dheer baa buliisku daba socdo dad noocaasa masaari iyo noocyo kaloo kala duwanoo mar walba ka dhoofiya garoommada ama dekadaha intay duurka ka soo guraan ninkii waa la xidhay oo annaga halkaa caaggaa ku gurnay ilaa boqol xabbo oo maryihii laga furay lagu qariyey qaarna shadadaasay ku jiraan qaarna maryahaasay ku jiraan ciidanka booliisku isagoo ka warhaya in xayawaan badanoo noocaasoo kuwo waaweyn iyo kuwo xamaarataaba dalka laga dhoofiyo oo ay tahay dembi qaran xaalufin lagu hayo duurjoogtii ama xayawaankii dalku dabeeciga u lahaa kuwaa la soo qabtay waxaannu ku wareejinnay wasaaradda deegaanka oo iminka dhinacayga taagan yahay agaasimihii duurjoogta waxaannu dadweynaha ku wargelinaynaa inay la socdaan khatarta lagu hayo xayawaankii duurjoogta ah ee dalka laga xaalufinayey ama nabaad guur lagu samaynayey oo cid kastoo urursanaysa ama dhallinyarada ciyaalka u dirsanaysa ama reermiyiga ay qabto agaasimaha waaxda duurjoogta ah ee wasaaradda horumarinta reermiyiga iyo deegaanka cabdinaasir xuseen oo isagu kala wareegay xayawaankaasi ciidamada booliska ayaa tilmaamay in dhacdadani ay tahay tii saddexaad ee ay ciidamada boolisku ku qabtaan garoonka diyaaradaha caalamiga ah isagoo tilmaamay in sharci adag uu ka yaallo ka ganacsiga ama dhoofinta ugaadha nooc kasta oo ay tahayba waa markii saddexaad ee waxa weeye ciidanka iyo wasaaraddu ay ka wada shaqeeyaan dadka khayraadkeenna dalka ka saaraya gaar ahaan nooca loo yaqaano xamaaratooyinka waxa weeye dalku sharci buu leeyahay xeerka ilaalinta kaymaha iyo duurjoogtu wuxuu sheegayaa inay sharciyan mamnuuc tahay in duurjoogtu nooc kastoo ay tahay dalka laga saaro sidaad arkaysaan shandadda waxaa laga sarraysiiyey nacnac iyo buskud iyo jugulayt iyo noocyo kala duwan iyo dhar si loo moodo shandadiisii uu qofku sitay waxaa ciidanka iyo xukuumadda somalilan oo ka go-an in waxa weeye khayraadka dalka nooc kasta uu yahay la badbaadiyo ciidamada boolisku waxay sheegeen in ninkaasi u dhashay waddanka masar uu u xidhan yahay ee lagu qabtay doofinta sharci darrada ah ee xayawaankan xamaaratada wakhtiyadii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayey sharci darrada lagu dhoofinayo ugaadha gaar ahaana duurjoogta sida harimacadka iyadoo haddana ay ku soo biirtay dhoofinta sharci darrada ah ee la doonayo in lagu qaato xamaaratada gaar ahaana caashobarida khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
muddo ku dhow toddobaad ayaa waxaa warkiisa la laayahay brofeor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah falanqeeye ka faallooda siyaasadda geeska afrika waxaa la sheegay in laga afduubtay bartamaha caasimadda nairobi ee kenya welina ma cadda cidda afduubatay brofeor cabdiwahaab laakiin waxaa la tuhmayaa in laamaha ammaanka ee dowladda kenya uu gacanta ugu jiro siduu v o eda u sheegay axmed qaloosh maxamed oo ah xildhibaan laga soo doorto galbeedka wajeer ee dalka kenya khadka taleefonka ayaan kula xiriiray xildhibaanka waxaanan wax ka weydiiyey xaaladda brofesoorka halka loo malaynayo inuu hadda ku sugan yahay iyo dadaalada lagu doonayo in lagu helo nolol wallaahi cabdiwahaab sheekh cabdisamed waxaa la afduubay maalintii arbacaad oo taariikh sideed oo wiig hadda lasoo dhaafayo ama asbuuci lasoo dhaafayay magaalada dhexbartankeeda nairobi a laga qaaday hay-adaha u xil saaran amniga iyo nabadgelyada waan la wada xiriirnay waxaan filaynaa oo rajo weyn ku leenahay inuu nabad qabo u nool yahay laakiin wax sugan oo hadda meeshaas baa lagu hayaa iyo maaragta oo sugan ma sheegi karna laakiin waxaan filaynaa inuu maaragtay nabad qabo maxaa taas dadka ku dhagaysanaya ay ku rumaysan karaan nolol iyo geeri miduu hadda ku sugan yahay uma malaynayna dowladda oo og arrimaha xasaasiga ah iyo ma aragtay wixii ama siyaasi ha ahadeene ama shacab ha ahadeene ay ka geysteen markii afduubkan uu dhacay ka damba inay dowladda u bareeri karta hubaal maaragtay inkastoon haynin laakiin waxaan naga dhadhaxsan annaga inay ninkan dowladda haysa mana u malaynayna dowladda ayagoo arkaysa dareenka shacabka iyo madaxda inay maaragtay ay u bareeri karaan si oo ay dil ku keensadaan laakiin ilaahay aan u baryaynaa waxaana filaynaa insha allahu tacaala in oo nolol lagu heli doono ma laga yaabaa gacanta uu ku jiro ama dadka afduubtay inaysan dowladda ahaynay qolo kale noqon karaan wallahi waa laga yaabaa laakiin markaa fiirisa ninkan saacadda la afduubay iyo meesha laga afduubay iyo waddanka kenya yacni xaalkiisa amniga iyo ammaanka siduu u sugan yahay uma malaynayna nima ay dowlad ogeyn ayaa waktigaas qof usoo bareeri kara oo meeshaas ka qaadi kara midda kale dowladda hataa haddii ayaga ku lug lahayn waajib baa ka saaran ninkii cabdiwahaab afduubi inay keenaan maxaa yeelay meesha cabdiwahaab laga afduubi waxaa ku wada xiran camariyo dhin oo c c t v cameras waa meel maaragtay magaalada ka dhex bartankeeda ah hataa haddii laga qaacay dhahaan qof ama tuugo ama burcada ka qaaday qofka meesha yacni dowladda si loo aaminay inay amni ilaalisa adkaani meeshaas waxa waaye meesha loo malaynayo waddanka meelaha ay ugu ammaan badan inay tahay waa xaggee meeshaasi meeshaas waxaa waaye turban rooda la yidhaahdaa waa meel jidka koynaanka iyo turban ay iska qabtaan jamiica mooska aan ka dheereen dhexbartanka magaalada nairobi ah waa faras oo magaalkii maaragtay biisi ahaa faras magaal waayo waxaa maaragtay eh, suuq badan oo hilibka laga iibsada suuq weyn oo maaragtay hilibka laga iibsadaa maaragtay ah ku dhegan magaalada nairobi bax- dhexbartankeeda waayo meesha maaragtay kolley hadda qof hadduu oo dareenlaan uu socon kara meeshu socon lahaya marka marka la qabsanayay ma keligiisuu ahaa mise dad baa la socday wallahi de anagu eh, hadda qof waa la socda leeyahay ma arkin badi waxay leeyahay ninka meel oo hotel oo meesha ku dhegan oo embassy looga soo baxay maqaayad yar oo shaka cabay kolley banaanka maqaayadaas ayaa lagu qabtay ka xildhibaan ahaan ama siyaasiyiintii gobolka ka soo jeeday maxaa tallaabo oy qaadeen si loo helo xogta ku saabsan cabdiwahaab horta waa maaragtay waan ka hadalnay arrintan oo hadda baarlamaanka kenya uu xiran yahay oo hadda arrin eh, sanadka furan in bixi senatorka wajeer laga soo doortay uu geeya statement aan filaynaa aqalka sanadka baarlamaanka kale wuu xiran yahay ilaa taariikha labaatan iyo kow bishan aan u malaynaa laakiin press conference aan shalay qabanay eh, xafiisyaha oo amniga ku shaqada baan maaragtay la hadalnay ilaa waxaan qabar u dirnay madaxweynaha marka arrimo badan oo xafiisyaha ku xisaabsanna waan qabanay warkina banaanka waan soo dhignay oo maaragtay dowladda waxaan ku boorinay in aan annaga ay naga dhadhacsan tahay ninkan inuu ayaga gacantooda ku jiro in maaragtay aan ninkaas wax loo geysanin oo cabdiwahaab maaragtay haddii wax lagu haysto oo dembi lagu haysto maxkamad la keena haddii kalena loo soo sii daaya eh, qaraabadiisa iyo eheladiisa iyo xaaskiisa iyo ciddiisa cid marka idiin soo jawaabtay oo aad jawaab ka hesheen ka mas-uuliyiin ahaan oo dowladda kenya ka tirsan ma jirtaa wallaahi hadda inta adigu aad telefoonka iisoo dirin ka hor waxaan la hadlayay eh, eh, ninka weyn ee dambi baarista amaba criminal investigationka waxaa la dhahaa directorate of criminal investigation eh, wuxuuna maaragtay ii sheegay inay arrimo isku xerxerhayaan oo maaragtay ay arrintaas ku daba jiraan eh, berri ama saac dambena ay maaragtay go-aan rasmi ah ay naga siini doonaan marka eh, jawaabaha aan haysano waxaa waaye in maaragtay eh, telefoonadiisi baaritaan lagu sameynaya eh, yaa lasoo hadlay inta lagala soo xiriir maxaa yeele hataa waddankan waxaa la heli karaa qofka hataa haddii lasoo taragaraynay oo meeshaas jooga ah, gadget lagu soo taragaraynay in la garta yaa taragaraynay c c t v cameraska iyo resultkoodii la keena Eh, saa og tahay baabuurka ah, ninkaas lagu qaaday registrationkiisa ama numberka platkiisa qaladaas ahay marka waxaan filaynaa si ugu degdeg badan inay report kamil ay dowladda keentay beri ama saa dabad ay dhacdo
axmed qaloosh maxamed oo ah xildhibaan laga soo doorto galbeedka wajeer ee dalka kenya ayuu ahaa khadka taleefanka ah ayuu iigu warramayey
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha israa'il iyo madaxweynaha dalka masar ayaa wadahadal ku yeeshay magaalada qaahira waxa ay ka wada hadleen xoojinta xidhiirka labada dal iyo arrimo kale sida warbixintan ku eegaya waryaha v o e da magaalada qaahira xuseen cusmaan saxnuuni ra-iisul wasaare banida iyo madaxweynaha dalka masar cabdulfataax asiisi oo ku kulmay magaalada loo dalxiis tago ee sharmal sheekh oo u dhow soohdinta labada dal ayaa isku dayaya inay soo nooleeyaan wadahadaladii nabadda ee bariga dhexe booqashadan ayaa timid kadib markii dowladda masar martiqaad ay u fidisay bishii hore maser benida oo qabtay jagada ra-iisul wasaaraha israa'iila si uu u bedelo benyamin netanyahu saddex bilood ka hor doorashooyinka guud kadib afhayeenka madaxtooyada masar basaam raadi ayaa sheegay in wadahadalada diiradda lagu saaray horumarinta xiriirka labada dhinac ee dhinacyada kala duwan asiisi ayaa xaqiijiyey sida uu sheegay afhayeenkiisa masar waxa ay taageeraysaa dhammaan dadaalada lagu gaarayo nabad dhammaystiran bariga dhexe oo ay ku salaysan tahay xalka labada wadan ra-iisul wasaaraha dalka israa'el ayaa dhinaciisa ka sheegay sida laga soo xigtay xafiiskiisa in kulanka looga hadlay arrimaha siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha iyo siyaabaha loo xoojin karo xiriirka iyo kor u qaadista danaha labada wadan xasiloonida amniga ee marinka khaza iyo xal u helidda maxaabiista israa'el iyo dadka maqan ayaa ka mid ah waxyaabaha kale ee aan ka wada hadalnay madaxweyne asiisi ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha israa'el booqashada ra-iisul wasaaraha israa'el ayaa ahayd mid qarsoodi ah sababo amni darteed waxaana la shaaciyey keliya wax yar ka hor kulanka labada mas-uul oo ka dhacay magaalada sharmal sheekha oo ah magaalo ammaankeeda aada u sareeyo dhinaca kale wasaaradda gaadiidka ee israa'el ayaa sheegtay in howlaha isku socodka dib ay u bilaabi doonto ee marinka taba ee u dhexeeya israa'el iyo masar oo ah meesha dalxiisayaasha israa'el ay ka galaan masar laga bilaabo maalinta isniinta iyada oo la qaadayo xayiraadaha la soo rogay intii lagu jiray cudurka safmarka ahi ee covid ilawareedyo ka tirsan shirkadda diyaaradaha ee dalka masar ayaa sheegaya in shirkadda egypt air ay bilaabi doonto dulimaadyo dhowr ah toddobaadkii ee u kala gooshaya magaalooyinka qaahira iyo talaviib laga bilaabo bisha oktoobar ee fooda inagu soo haysa benyamin netanyahu ayuu ahaa ra-iisul wasaarihii ugu dambeeyey ee israa'el oo booqasho ku yimaada dalkani masar sannadii kii markaasoo uu la kulmay madaxweynihii hore ee dalkani xusni mubaaraga qiyaastii bil ka hor inta aan xilka laga qaadin kadib markii uu dhacay kacdoon dadweyne warbaahinta masar qaarkeed ayaa sheegtay sannadii kii in netanyahu uu si qarsoodi ah u yimid dalkani masar si uu uga qayb galo kulan aan rasmi ahayn oo uu la yeeshay asiisi kaasoo uu hogaaminayay ciidanka si ay xukunka uga tuuraan maxamed mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyey oo si dimuqraadi ah loo soo doorto dalkani masar kadib kacdoonkii shacbiga ahaa ee dhacay sannadii kii masar ayaa ahayd dalkii ugu horeeyey ee carabeed oo heshiis nabadeed la saxiixda dowladda israa'el sannadii kii laakiin xiriirka labada dal ayaa tan iyo markaasi ahaa mid qaboowa xuseen saxnuuni v o a qaahira
dowladda britain ayaa xaqiijisay barnaamijka tallaalka xanuunka covid in lagu darayo caruurta da'doodu tahay ilaa iyojirka kadib markii xeeldheerayaasha caafimaadka isniintii sheegeen inay carruurtu si wanaagsan uga faa'iidaysan karto waxbarashada haddii ay tallaalka qaataan madaxa caafimaadka britain ayaa soo jeedisay in carruurtu da'doodu ay tahay ilaa iyojir la siiyo hal dhibic oo ah tallaalka fiser faahfaahin ku saabsan amuurtani waxaa magaalada london ka soo diray waryaha v o e da cabdixaafid cawl ismaaciil dalka maraykanka israa'iil iyo waddamo ka mid a yurub ayaa tallaal ka siiya carruurta da'doodu gaadho labiyo toban jir tan ayaana culays lagu saaray britain inay sidaas oo kale samayso dhinaca kale boqol iyo afar iyo soddon kun oo qof oo kale ayaa u dhintay xanuunka covid sagaal iyo toban waxaana hoos u dhacay barnaamijka qaadashada tallaalka iyada oo boqolkiiba koob iyo siddeetan dadka da'doodu ka weyn tahay lix iyo toban jirka ay labada tallaalba qaateen sidaasi oo ay tahay britain haddana waxay ka mid tahay wadamada tallaalka ugu badan siiyey bulshadooda caalamka guddida barnaamijka tallaalka ayaa hore u soo jeedisay inaanay muhiim ahayn in la tallaalo daayarta laakiin dowladda ayaa talooyin kale raadisay ugu dambayntiina go-aankan ayaa soo baxay qoraal ay soo saartay guddida isniintii ayay ku sheegeen in tallaalista carruurtu ay yarayn doonto xanuunka oo iminka kusii fidaya britain waxaa kale oo la doonayaa inuu yaraado maqnaanshaha ay carruurta dugsiyada ka maqan tahay sababo la xidhiidha covid sagaal iyo toban awgood dowladda britain ayaa iminka sheegtay inay habboon tahay in la tallaalo da'yarta da'dooda u dhexaysa labaiyo toban ilaa shan iyo toban iyada oo hore arrinkan xeeldheerayaasha caafimaadku diideen iminkase ay ogolaadeen waa maxay haddaba sababta ay saasi u dhacday doctor cabdirashiid takar oo ah daktar soomaaliyeed oo degan magaalada lester ayaa su-aashaasi weydiiyey sababta ay sheegeen oo ay leeyihiin hadda in la tallaalo ilmaha labayo toban ilaa shan iyo toban udhexeeya waxaa ugu muhiimsan waxay leeyihiin labadii sano lasoo dhaafay iskuullada waxbarashadu waa waa joogjoogsanaysay iskuulka baa la xirayay lockdown baa la gelayay markii lagu arko xanuunka iskuullada marka si arrintaasi aysan usoo noqnoqon ilmaha in da-daas in la tallaalo bilowgii xanuunka covid sagaal iyo toban markii lasoo saaray tallaalka dadka ugu badan ee ka hor yimi waxaa ka mid ahaa amaba uu shakigu ka galay dadka laga tirada badan yahay oo ay soomaaliduna ku jirto ilaa iminka marka la isu eego dadka muhaajirnimada ku yimi britain iyo dadka u dhashay tirada qaadashada tallaalka way ku kala badan yihiin weli waxaa muuqata in jinsiyadaha geediga ku yimi dalkan ay weli shaki ka qabaan tallaalka caashe maxamed xaashi caashe cambaruud waa hooyo soomaaliyeed waana kalkaaliso caafimaad waxaa iiga warantay kalsoonida lagu qabi karo tallaalkan gaar ahaana hooyooyinka soomaalida iyo lafteeduba tallaalkan markii ugu horreeyuu soo baxay muran ayaa ka dhashay iyo kalsooni darro iyadoo si gaara u saameysay jaaliyadaha ku nool u k ee soomaalidu ka mid tahay iyadoo ay warwar iyo walaac ka muujiyeen maadooyinka uu ka kooban yahay tallaalkaasi ilaa imika dadka tallaalada qaatay jaaliyadaha sida soomaalidu ay kamid tahay nambarada qaatay aada bay uga hooseeyeen intii loogu talagalay waxay ila tahay in waalidiin badan oo soomaaliyeed ama dadkan muslimiinta ku nool u k ama guud ahaan jaaliyadaha kala duwan ee ku nool u k ethnic minority-ga ay walaac iyo werwar badan ku dhalin doonto arintaasi xeeldheerayaasha caafimaadka iyo guddida tallaalada ee mandaqadaha scotland waqooyiga ireland iyo walashka ayaa isku raacay in tallaalka pfizer biontech ee covid sagaal iyo toban la siiyo dhammaan caruurta da-doodu u dhexaysa labaiyo toban ilaa iyo lix iyo toban afarta mandaqadood ee britain ka kooban tahay iyaga ayaa dejiyay shuruucdooda caafimaadka dhammaantoodna waa inay caddeeyaan inay raaci doonaan talooyinkan guddida soo saartay dowladuna ku raacday iyo in kale cabdixaafi daawur ismaaciil v o a london
haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan
maxaan cidla kaaga heesay haweenka maxaan ku dhaafshay maxaan ku halaahalay maxaan cidla kaaga heesay haweenka maxaan ku dhaafshay maxaan ku halaahalay daraada maxaan halaaway dibdoogle maxaan ku mooyey maxaan kuga soo hidhowey daraada maxaan halaaway dibdoogle maxaan ku mooyey maxaan kuga soo hidhowey sidaan kuga soo habeeyey ilayniigumaad hambaynin sidaan kuugu soo habeeyey ilayniigumaad hambaynin ahubsiino maxaan ilaaway maxaan dhibashadaa ku raagay oy hubsiino maxaan ilaaway maxaan dhibashadaa ku raagay nasiibku hadduu rungoobo nafsigu waa hiiliyaaye haddaan kula hawlyaraaday
idaacaddeenii saakii caalamkuna intaasay nagaga eg tahay inta haddii la idhaahdona idaacadaha soo socda mar kale dib ugu kulmi doono waa anigoo maxamed cabdiya cashe ibraahim caashe cuud idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan
hubsan doontidee aan habayne sidii aan